subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o edaoo idinkaga imaaneysa washington waa aroor arbaca ah sebteembarna waa afar iyo toban sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali dot com saacadda afrikada bari waa lixdiiyo barkii aroornimo afrikada bari xaggiinna idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doonta sahre cabdi axmed qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mida mudanayaal ka socda dalka norway oo gobolka minnesora ku sugan
wafdigan norway ka socday dowladda norway wuxuu ahaa wafdi aada u ballaaran waxay ka koobnaayeen ilaa saddex iyo toban baarlamaanka norway ku jira oo ka socda dhammaan xisbiyada dalka norway sidoo kale waxaa uu heliyey howlwadeenno ka tirsan safaaradda oo uu ka mid yahay qunsulka u fadhiya dalka norway gobolkan minnesora ee soomaalidu ay ku badan tahay marka ujeeddada guud ahaan ay u yimaadeen waxay ahayd in waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan madaxweynaha masar cabdilfataax al siisi oo dalkiisa markii ugu horreysay intii madaxweyne uu noqday booqday iga raallahada waa madaxweynaha dalka masar cabdilfataax al siisi oo booqday dalka qatar markii ugu horreysay tan iyo markii madaxweyne uu noqday waxaan kaloo idiin haynaa maamulka iyo baarlamaanka galmudug oo muddo kororsi sameeyey falanqeyn ayaan idinkaga haynaa arrintaasi ku saabsan wararkii caalamka ayaad maqli doontaan iyo warar kale oo ku saabsan arrimaha madaxweynaha cusub ee dalka kenya william ruuto uu ka sheegay soomaaliya iyo guud ahaanba caalamka balse marka hore kusoo dhowaada warkeennii dunida konton askari oo ka mida milatariga azerbaijaan iyo afartan iyo sagaal ka mida ciidamada armeniya ayaa ku dhintay dagaal talaadadii labada dhinac ku dhex maray xadka labada wadan ay wadaagaan dagaalkan talaadadii dhex maray ciidamada dalalka azerbaijaan iyo kuwa armeniya ayaa lagu sheegay inuu yahay kii ugu khasaaraha badnaa tan iyo markii ay dib u bilowdeen colaadda labada dhinac sanadkii labadii kun iyo labaatankii armeniya iyo azerbaijaan ayaa ah laba dal oo daris ah horeyna u wada tirsanaa ama ka wada tirsanaa midoogii soofiyeed waxaana midba midka kaleeto uu ku eedeeyaah in ayaga dagaalka ay bilaabeen ruushka oo ciidamo nabad ilaalina ay ka joogaan xadka labada dal ayaa ku baaqay xasiloone madaxweynaha shiinaha shi jinbin ayaa arbacadii waxaa safarkiisii ugu horreysay uu ugu gudbi doonaa amaba ugu bixi doonaa halkaasi dalkiisa isagoo markaasi booqanaya bartamaha shiinaha waxaana uu noqonayaa socdaalkiisii ugu horreeyey shi jinbin ayaa safarkiisa u adeegsan doona dhiirigelinta hamiga istaraatiijiyadeed ee shiinaha marka uu ka qayb galay shir madaxeedka hogaamiyaasha kooxda amniga bartamaha eshiya waxaana kulankaasi uu kula kulmi doonaa madaxweynaha ruushka valadimir putin hogaamiyaha shiinaha ayaa wuxuu riixayaa sare u qaadista hindisaha uu ugu magacdaray ammaanka dunida kaasi oo lagu dhawaaqay bishii abriil kadib markii ay dalalka maraykanka jabaan indiya iyo sidoo kaleeto australia ay horaantii sanadkan samaysteen isbahaysi ka dhan ah shiinaha oo saameynaya basifiga shi oo lixdan iyo sagaal sano jir ah ayaa lagu wadaa inuu toddobaadkan markaasi usbekistan kula kulmo dhiggiisa ruushka waxaana madaxweynaha shiinaha shi jibin safarkiisaasi uu noqonayaa kiisii ugu horreeyay ee dibadda uga baxo dalkiisa tan iyo bilowgii xanuunka covid nneteen-ka bartamaha sanadkii labadii kun iyo sagaal iyo tobankii warkii dunidana waa naga intaas madaxweynaha dalka masar ayaa booqasho waxa uu ku tegay dalka qatar waana markii ugu horreysay ilaa iyo intii uu xulka hogaaminta ee dalkaasi uu qabtay falanqeyn booqashadiisa ku saabsan waxaa magaalada qaahire ka soo diray wariyaha v o e da xuseen cismaan saxnuuni madaxweynaha dowladda masar cabdulfataax asiisi ayaa booqashadiisa ugu horeysay ku tegay magaalada dooxa caasimadda dalka qatar tan iyo markii xilka loo magacaabay sannadii labada kun iyo afar iyo tobankii waxaana qaabilay ama soo dhoweeyey amiirka dalka qatar sheekh tamiim bin xamed al thani ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda qatar maxamed bin cabdiraxmaan al thani iyo wasiiro kale oo ka tirsan xukuumadda dooxa ayaa ka mid ahaa xubnihii soo dhoweeyey wafdiga heerka sare ee madaxweyne asiisi booqashadan oo qaadan doonta muddo laba maalmood ah ayaa timid kadib markii uu madaxweynaha dowladda masar cabdulfataax asiisi uu casuumaad rasmi ah ka helay amiirka dalka qatar bishii meeya ee sanadkani madaxtooyada masaarida ayaa sheegtay in booqashadani ay ku timid gunaanadka wadahadaladii xooggana ee dhex maray labada wadan ee walaalaha ah ujeeddaduna ay ahayd sidii loo xoojin lahaa qaabdhismeedka iskaashiga labageysoodka ee heer kasta booqashada madaxweyne asiisi waxa uu amiirka dalka qatar kala hadli doonaa arrimaha ugu muhiimsan ee xiriirka labada wadan wadatashi ku aadan ilaalinta amniga qowmiyadda carabta iyo isku xirka arrimaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee danta guud inta lagu guda jiro marxaladda haatan taagana booqashadan ayaa imaanaysa xili uu soo hagaagayo xiriirka iyo iskaashiga ay yeelanayaan dowladaha carabta oo bilaabay in ay ilaaliyaan iskaashiga ka dhexeeya gaar ahaan dowladaha khaliijka iyo masar oo dhinaca iyo dowladda qatar kaasoo xiriirkooda xumaaday sannadii laadakunyotoobayotobankii haddaba nimcaan xasan ceydiid oo gorfeeya arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu ka dhigan yahay booqashada madaxweyne asiisi uu ku joogo dalkaasi qatar waxay ka dhigan tahay walaal booqashadani booqasho taariikhiya oo timid sideed sano oo ah xidhiirka labada dowlado dhexeeya ee masar iyo qatar oo ahaa mid hoose ilaa ay gaadhay halkiisii ugu xumaa oo labada dowlad cilaaqaadka dhammaanba isku jareen laga soo bilaabay labadii kun iyo saddexiyo tobankii markaas oo xukunka laga tuuray qolada ikhwaan muslimiin loo yaqaano ama jamaacada ikhwaan muslimiin kuwaas oo talada dalka masar la wareegay labadii kun iyo koob iyo tobankii markii ay dhaceen rabiiculcarabi kadib la wareegay ayaa waxaa aada waxaa xumaaday xidhiirka u dhexeeya masar iyo qatar maadaama oo markaa masar ay ku tuhumaysay qatar in kooxda xukunka laga tuuray ayay ku taageeraan ama ay dabada ka riixaan markaa xidhiirku aad buu xumaaday waxaa taas sii xumeeyay xidhiirka markii dowlada khaliijku labada kun iyo soddon iyo tobankii ay jareen dowladda qatar ayay dowladda masarna la safatay dowladda khaliijka dowladaha khaliijka oo sacuudiga iyo imaaraadka ay horkacayaan taasoo iyadana xidhiirkii markii horeba xumaa sii xumaysay balse laakiin labada kun iyo koob iyo labaatankii markii dowladihii khaliijku ay heshiiyeen ee qadarna cunaqabatay intii ka dulqaadeen ayay dowladda masarna iyada lafteedu la heshiisay markaas oo sanad uun kadib labadii kun iyo labaiyo labaatanki bishii imika waxa weeyaan na soo dhaaf labadii bilood ee na soo dhaafay ka hor ayuu amiirka qatar yimid dowladda masar yimid halkaasuu xidhiirkii laga soo celiyey sidiisi saxda lagu soo celiyey tanna waxay ka mid tahay uun xidhiirkoo lasii adkaynayo madaxweynaha waxaa ku lamaanaa oo safarka ku lamaanaynayay wafdi aadu culus oo kamid ah wasiirka arrimaha dibaddu kamid madaxa surdoonka masar wasiiro kale markaa wafdigaa culus waxay ku tusinaysaa sida ay u danaynayaan labada dowladba inay xidhiirkoogii ay u soo celiyaan islamarkaana dowladda qatar lafteedu ay u danaynaysa in dowladda masar ay ka caawiso xagga dhaqaalaho kale inay maalgashi ku samaysto maadaama uu dhaqaalaha masar uu circirayo saddex bilood ka hor ayay ahayd markii amiirka dowladda qatar tamiim bin xamed al thani uu booqasho laba maalmood ah ku yimid magaaladan kaahira bishii juun ee sanadkani juun shanteedii labada kun iyo koob iyo labaatankii waxaa magaalada al cula ee dalka sacuudi arabiya lagu saxiixay heshiis dib u heshiisiin ah oo lagu soo afjaray khilaafkii labada kun iyo toddobayo tobankii ka dhex qarxay dowladda sacuudi arabiya isutaga imaaraadka carabta baxrayn iyo masar oo dhinaca iyo dowladda qatar oo dhinaca kale ah tan iyo markii la saxiixay heshiiskaasi xiriirka qatar iyo dowladda masar waxa uu noqday mid soo hagaagayo oo la taaban karo waxaana labada dal ay isdhaafsadeen safiiro booqashooyin iyo wadahadallo rasmi ah xuseen saxnuuni v o a kahira
weli waxaad naga dhagaysanaysaan washington madaxda iyo xubnaha baarlamaanka maamulka galmudug ayaa muddo kororsi ku sameeyey muddadii ay xilka hayn lahaayeen haddaba maxaa keenay muddo kororsigaasi su-aalahaas iyo kuwo kaleeto wariyaha v o eda magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq waxa uu weydiiyey cadceed sheekh doon diiriye oo ka tirsan bulshada rayidka ee galmudug
cabdiwaaxid waxaan is leeyahay marka horeysa horta waxay keeni kartaa maqal fogaada oo siyaasadeed maqal fogaada oo shacbiyadeed waxay fogeyn kadhaa ninka afar sano aamini waayee sanad ku daray kolliyey waa ka cabtacadeen iyo difaac waxaan arkaynaa kordhiskan inuu ka soo bilowday meel dhismaamul goboleedyaduna waxaad moodaa inay firi yihiin sida ay rabaan inay u xirtaan sida ay rabaanna ay u dhigtaan sidaasi daraaddeed waxaan isleeyahay aniga wax weyn oo intii hore aan soo kordhino cabdiwaaxidow ma soo kordhayso siyaasaddu waa safar waa suulaami waa bacaadoo kale bacaad celintoo kale weeye waxaan isleeyahay waa damac hal sano oo dibudhac ah oo aan ahayn intii lagu talagalay
dhanka kale marka laga eego muddada xilhaynta madaxda iyo baarlamaankuba waxay ahayd afar sane in shan ay ka dhigaan oo ay muddada sanaa ku darsadaan shaqooyinkii qabyada ka ahaan lahaa soo kuma dhamaystiri karaan halkaas sano
cabdiwaaxid waa dhab adiga nin weriyaha tahay inaad shan saac hadasho lix saacna hadasho toddoba saacna hadasho kow iyo toban saac shanta galabtiina hadasho kuma fasaxayso wardoonkaaga sidaasi daraaddeed cabdiwaaxid waxaa yahay afar sannadood ninka awrka rari waayey horu soco oo dib u soco horiyo diba u soco darandoori taagna waxaan hayn murdhinayso caawa hadalhaynta galmudug marka aan xigto waa la yaab in la yihaah gacanteenaan ku kororsanaynaa si daraaddeed waxaan isleeyahay dibudhac waxaan hayn ma keenayso waanan usoo fadhinaa haddii alla idmo oo waa joogtaa ammaanadu ciddii aanay ka bixin bal waxa ay kordhin doonto labiyo toban bilood labiyo toban bilood labiyo toban bilood labiyo toban bilood labiyo toban bilood oo afar sannadood ah waxa soo kordhi waayey inay ila tirmayaan ilama aha labiyo toban bilood cabdiwaaxid shaqooyinka hadda baarlamaanka iyo xukuumadduba wadaan waxaa qeyb ka ah hirgelinta doorasho qof iyo cod ah shaqadaas sanadka iyo xoogaaga dhiman galmudug ama labada sano ee ku dhawaadka ay dhiman ma is leedahay waa lagu qaban karaa mana waa lagu qaban karaa waa lagu qaban karaa marki galmudug xag yar oo kasoo rogmanaysa koonfurta gaalkacyo iyo matabaan koonfurta guriceel sidaasi daraaddeed iyo meelaha outlineka haddii laga reebo waxaaba lagu qaban karaa aan anigu isleeyahay lix bilood in marka sanadkaa iyo labadaa sano ay shaqada iyo xilka sii hayaan ma ahan inay wax badan qabteen oo muddo kororsigaasi uu u muuqdo mid sidii la rabay wax loogu qabtay waa nacab waa loogu qaban karaa laakiin aniga u qaba shaki bulsho shaki siyaasadeed shaki dhaqaale iyo shaki socdaal intaba waa qabaa marka aan si dhab ah labadiisa sanood ma adkaaheed u adeegsado waxaan is leeyahay inta hartay ciddii u guuraysa meel kale awrkeeday rarataa ceel bay kasii cabtaa cabdi waaxid marka waxaan isleeyahay agashaasi waa dhufays qaloocan laakiin haddii ay cadaaladi jirto haddii ay dowladda hadda dhalanaysa oo dhalatay oo hadda muddada sanadka aan ku dhoweyn joogtaa u kordhisay oo ay aragtay ila tir ama qaab dhaqaale ama qaab siyaasadeed ama qaab difaac in loo kordhiyo macnaheeday leedahay laakiin gacantaydan ku kororsaday koon kasoo bilaabay jubbaland waxaan kasoo bilaabaa koonfur galbeed waxaa la yidhaahdaa isleeyahay gacantaada ku garoorso
cadceed sheekh doon diiriye oo ka tirsan bulshada rayidka ee maamul goboleedka galmudug ayuu kaasi ahaa u warramayay wariyaha v o eda ee magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq weli waxaad naga dhagaysanaysaan washington ee madaxweynaha cusub ee dalka kenya william ruto ayaa shalay taxafiiska loo dhaariyey wuxuuna sheegay inuu yahay madaxweynaha kenyaanka oo dhan islamarkaasina uu wax ka qaban doono qiimaha sicirka micishada cuntooyinka quutul daruuriga ah ee dalkaasi oo aad u kacsan tan iyo markii ay markaasi dalkaasi ay ka dhaceen musuq maasuqyo sida la sheegay waxaa soomaalida kenya uu dhinaca kaleeto ay ka mid ahayd bulshooyinkii inta badan u codaysay hogaamiyahan doorashada looga adkaaday wuxuu ahaa raila odinga inta badan soomaalida ninkay u codeeyeen waxaana maalmihii lasoo dhaafay jiray soomaalida kenya inay hadalhayeen rajada ay ka qabaan dowladda cusub ee madaxweyne william ruto haddaba maxay tahay rajada soomaalida kenya ay ka qabaan dowladda cusub ee master ruto dor maxamed ibraahim shakuul oo ka mida mas-uuliyiinta soomaalida kenya ayaa arrintaas uga waramay wariyaha v o eda nairobi qadar maxamuud xareed
runtii rajo aada iyo aada u badan ayaa laga qabaa in madaxweyne ruto uu usoo kordhiyo guud ahaan dalka kenya gaar ahaan dadka soomaaliyeed muddooyinkii ugu dambeeyey khaasatan shantii sana ugu dambeysay soomaalida aada iyo aada buu ula shaqaynayay iyadoo oo rag madaxaho soomaaliyeed oo ugu horeeyo aadan bare ducaale uu ku soo xiray ummaddii soomaaliyeed marka dhaqankii iyo diintoodii iyo mashaariicdooda kullaba dhammaan uu ka wada qayb qaadanayay marka si gaarana soomaalida uula kulmay marar kala duwan heerar kala duwan wuxuu sheegay inuu wax ka qaban doono hadday tahay dhinaca north eastern hadday tahay dhinaca ganacsiga iyo islii hadday tahay dhinaca xiriirka soomaaliya iyo kenya marka runtii rajo aada iyo aada u weyn ayaa laga qabaa inuu soo kordhiyo sida uu ololihiisii ku sheegay khudbadiisii shalay uu jeediyeyna uu ku sheegay wuxuu sheegay in maciishada iyo ganacsiga uu wadanka wax weyn ka qaban doono oo kale marka arrintaas ka waran maxay kula tahay arrintaasi waa arrinta uu kambeynka ku galay ugu weynayd waxaa la odhan jiray kambeynkiisa hasler nation oo ah wuxuu taargadgareeyey ruutu dadka dabaqada hoose ah ama dadka danyarta ah ee waratada ah ee suuqyada ka shaqaysta ee gaarigacanka wata ee xamaasha ee dukaamada jooga ee shacabka aada mooddo inay xoogaa dhaqaal ahaan ummadda inteeda kale ka hooseeyaan codka ugu badanna ayagu ka helay marka wuu ku qasban yahay inuu noloshooda wax ka bedelo runtiina wadankan waa wadan khani ah oo dhaqaalo fara badan leh oo hanti badan leh laakiin nasiib darro xoolaha waa la dhacaa corruptionka iyo musuq maasuqa aada u badan malaayiin lacaga ayaa jawaabka maaragtay madaxda gasha marka hadduu ruuto wuxuu ku tala gashan yahay siduu sheegay inuu lacagahaas meeshii saxda ahayd shacabkii saxda ahaa waxa ugu weyn uu qaban doonana suu sheegay waa shaqa abuur inuu dadka shaqo u abuuro maaha inuu lacago u qaybinayo bilaasha laakiin inuu shaqo u abuurayo ayuu sheegay oo mashaariic kala duwan warshado barnaamijyo brograamyo kala duwan inuu u keenayo dadkaas ayuu tilmaamay marka rajo weyn bay ka qabaan dadku guud ahaan xilligii doorashada inta badan soomaalidu isagu maysan dooranin oo ninkii kale ee la tartamaya ayay doorteen inta badan soomaalida bal ka waran soomaalida maxaa isleedahay iyo dowladiisa cusub waxaan isleedahay soomaalidu runtii waa jirtaa inay u badnaayeen doorashada khaasatan dhinaca north eastern inay u badnaayeen dadka doortay dhinaca raila inay mareen laakiin dad badan oo doortayna way jiraan runtii aada iyo aad waxaase ilaahay mahadii ah in rag lagu kalsoon yahay ay madaxweynaha iska agdhow yihiin oo ajendaha iyo mashruuca soomaalida iyo baahida soomaalida u bandhigi kara sidaan tilmaamay oo uu ka mid yahay walaalkeen aadan waxaa kaloo jirta dhowaan ku soo biiray xisbi dhan oo soomaaliyeed oo madaxdiis iyo wixii oo dhan ku soo biiray xisbiga u d eda oo ninka la yidhaahdo senator roba ahaana gobanarkii hore ee mandera marka runtii yaro kaloo fara badan oo siyaabo badan ugu xiran marka annagu intii aanu la kulmaynay ma aanaan ka dareemin inuu ka xun yahay in soomaalidu ay dhinaca kale u codaysay laakiin waxaan ka dareenay inuu soo dhoweynayo waxaa kaloon ognahay madaarista inuu ka qayb qaatay dhismahooda masaajidda soomaalida inuu ka qayb qaatay maxaanku idhaahdaa runtii soo dhoweyn fara badan buu u muujinayay xataa hadda markii la doortay waa tii aanu kulanno la gallay marka soomaalida waxaan rajaynayaa inay khayr u tahay baan insha alla rajaynayna dabcan ruuto horena waad isku taqaaneen oo waad is aragteen adiga iyo ganacsatada iyo mas-uuliyiinta kale ee soomaalida ee kenya nairobi ka waran marka soomaalida slii oo kale iyo ganacsigeeda iyo inta badan waxaa la sheegaa inay culeysyo ay jiraan dhinaca ganacsiga oo kaleeto mararka qaar dhinaca cashuuraha oo kale arintaas ka waran raje intee leega ka leedihiin in wax laga qabto runtii soomaalida ganacsatada culays badan baa saarnaa sanadihii ugu dambeeyey aad iyo aad culays u badan oo ka saarnaa dhinaca hay-adda canshuuraha k r da iyo hay-adaha kale sida layidhaha cabs standardka iyo tayada dadka tayada qalabka fiirisa ama waxa la keenayo oo mararka qaarkood si khaldan loo isticmaalaya soomaalida ganacsigeedana lagu dhaawacayay hay-adaha mallaysamada bixiya marka kulamadii aan la gallay waxaan u sheegnay inuu dhibkaasi haysto ummadda soomaaliyeed wuxuuna noo ballan qaaday inuu maaragtay dhibka uu wax ka qabanayo wuxuu sheegay inuu yahay nin ganacsiga taageeraya sababtoo ah ganacsatadu shaqay abuurayaan isagana goolkiisa u weyn waxa weeye in shaqana la abuuro canshuurna la bixiyo marka haddii uu soomaalida u fududeeyo ganacsigooda oo ay ganacsiga soomaalidu baraaro sii galo soomaalidu marka waxaa dhacaysa inay haddaba way shaqaaleeyaane shaqaalo fara badan inay maaragtay helaan kenyaanku taasoo isaga midda uu raadinaya waxaa kaloo halkaa ka soo baxaysa in soomaalidu canshuur badan ay bixiyaan marka dalka iyo dadkay dan ugu jirtaa
kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed ibraahim shakuul oo ka mida soomaalida ah degan dalka kenya oo qadar maxamuud xareed u waramayey weli washington ayaad nagala socotaan iyo idaacadda subaxnimo ee mudanayaal toban kor u dhaafay oo ka tirsan baarlamaanka dalka norway ayaa shalay waxay la kulmeen soomaali hal abuur ganacsi ka hirgelisay gobolka minnesora ee dalka maraykanka haddaba ujeeddada socdaalkaasi iyo kulamada soomaalida ee la qaateen maxamed cabdisandheere wuxuu ka waraystay faysal deri oo ka mid a ganacsatadii la kulmay mudanayaasha baarlamaanka ee norway ka socday
wafdigan norway ka socday dowladda norway wuxuu ahaa wafdi aada u ballaaran waxay ka koobnaayeen ilaa saddex iyo toban baarlamaanka norway ku jira oo ka socda dhammaan xisbiyada dalka norway sidoo kale waxa uu heliyey howlwadeenno ka tirsan safaaradda oo uu ka mid yahay qunsulka u fadhiya dalka norway gobolkan minnesora ee soomaalidu ay ku badan tahay marka ujeeddada guud ahaan ay u yimaadeen waxay ahayd in marka koowaad gobolkan waa gobolka dadka ugu badan ee norway asal ahaan kasoo jeeda ay degan yihiin marka in ay tagaan meelo ka mida meelaha norwegianku degan yihiin ayaa qayb ka ahayd safarkooda waxay kaloo safarkooda ay ku talagaleen inay la kulmaan soomaalida degan gobolka minnesota oo ay kulankaa maanta la qaateen qaybo ka mid a bulshada soomaalida waan gartay marka ayay la kulmeen runtii dadka ay la kulmeen waxay isugu jireen dad ka socday qaybo kala duwan oo ganacsigaa sida dhinaca dhismayaasha iyo iyo iyo horumarinta real estatka ama dhismaha waxay ku jiray ganacsato makhaayado waaweyn oo caanka ah gobolkan kule waxaa ku jiray ganacsato iskuulaad waaweyn in maamula waxaa ka mid ahaa madaxa museumka soomaalidu ay ama madxafka soomaalidu ay ku leedahay gobolkan minnesota waxaa ka mid ahaa halyeygii cabdi bilo oo aada looga yaqaan dalka soomaaliya marka dad aada u fara badan oo mujtamaca soomaaliyeed oo ilaa dhowr iyo toban ah ayaa la kulmay ayaga waan gartay marka ujeedadooda maxay ahayd ujeeddada ay safarkan ku yimaadeen waxay ahayd sidaad og tahay waddanka norway ay ka yimaadeen oo baarlamaankan saddex iyo tobanku ay ka tirsan yihiin jaaliyadda labaad ee ugu badan dadka soo galootiga waddanka waa jaaliyadda soomaaliyeed marka waxay isku dayayeen inay arkaan jaaliyadda soomaaliyeed oo xag dhaqaale xag siyaasad iyo xag ganacsiba guulo waaweyn ka gaaray gobolka minnesota iyo dalka maraykanka guud ahaanba inay barbar dhigaan jaaliyadda xagga oo ay ay waxyaabaha ay isweydiinayan ay ka mid ahayd maxay tahay jaaliyadan dalka maraykanka degan u sahlay inay guulahan dhinaca ganacsiga ka gaaraan marka loo eego jaaliyadda gobolkan dalka norway degan waan gartay marka maxay arkeen oo loo sheegay oo ganacsatadii iyo dadkii kale hal abuurka ku lahaa gobolka minnesota ay u sheegeen wafdigan ka socday baarlamaanka norway dhowr qodob oo aad u muhiima ayaa baarlamaanka wafdigan baarlamaanka norway ka socday lala wadaagay waxaa ka mid ahaa waxyaabaha saaciday in soomaalida hal abuur kale ama ganacsiyadan aadka u guulaystay ka hirgeliyey dalka maraykanka in ay jiraan sharciyada ama qaanuunada haga ganacsiga dalka maraykanku inay ka sahlan yihiin wadamada ay iyagu maamulaan in ay jiraan dhaqaale iyo iyo nidaam loogu talagalay dadka laga tirada badan yahay doonaya ganacsiga inay galaan dalka maraykanka oo lagu taageero taasoo iyaduna qayb ka ahayd waxaa kaloo ay ka hadleen in meelo badan oo ay ka tusaaleeyeen dalka norway inay tusaale ka qaadan karaan dadka soomaalida waxaa ka mid ahaa qofka dumarka ee carruurta leh ee rabta inay ganacsi abuurato maraykanku wuxuu u hirgeliyaa in goobo carruurtii loogu hayo la siiyo intay ganacsigeeda ku maqan tahay ama ay wax baranayso marka waxaa laysla soo qaaday waxyaabo badan oo hirgeliyey nidaamkan ah soomaalidu inay ama xagga waxbarashada ama xagga ganacsiga ama xagga shaqooyinkaba ay guulo ka gaadheen dalka maraykanka waayo waxyaabaha ay baarlamaanka norway ay dalbanayeen ama ay rabeen inay wax ka ogaadaan ba waxay ka mid tahay sidee loo heli karaa jaaliyadan minnesota degan jaaliyad la mida in laga abuuro dalka norway oo kale waan gartay faysal maaha markii ugu horreysay wufuud ka socotaa dalalka yurub sida sweden iyo norway ay yimaadaan gobolka minnesota si ay ugu kurgalaan horumarka ay soomaalidu samaysay maxaad adigu is leedahay ay ku kala duwan yihiin maraykanka iyo dalalka reer yurub oo keenay in labada bulsho ay kala hormaraan ilan soomaalidu waa soomaalidii une runtii waxyaabaha diiradda aan saarnay bay maanta ka mid ahayd sida aan hore u sheegay waxaa ka mid a qaabka sharci dejinta dalka maraykanku ama sharciyada khuseeya ganacsiga iskuulaadka shaqooyinka inay ka duwan yihiin qaybo ka mida dalka yurub khaasatan marka norway loo barbardhigo oo kale marka waxyaabahay hadda ay ay ay himilooyinkooda ka mida waxaa ka mid a sidee ayaanu u hirgelin karnaa qaybaha aanu ama waxyaabihii aanu ka barannay dalkan maraykanka waxaanu ku dhiiri gelinay in laysdhaafsado wufuud oo qaar soomaalida ka mida ganacsatada ah iyo soomaalida iskuulaadka maamulo oo kale ay tagaan dalka norway soomaalida dalka norway degan qaar ka mida lagu casuuma inay yimaadaan gobolka minnesota si loo kala faa'iidaysto oo aqoon isweydaarsigaas uu dhaco oo ay khibradda ay ay leeyihiin soomaalidu ganacsiga u leeyihin dalkan maraykanka ay la wadaagaan jaaliyadda norway norwayna ay la wadaagaan khibradahii ay ay ka heleen intii ay dalka norway deganaayeen marka waxaad moodaa haddii arrimaha aanu ka dhawaajinay oo ay ku fekerayaan in la hirgeliyo in la heli doono isbedel ka duwan sanadihii hore oo ay u badnaayeen inay xog intay ururiyaan aan xogtii aan la hirgelin marka xogta marka la ururiyo kadib waxay u baahan tahay in nidaamkii ama qaabkii looga shaqaysiin lahaa la amba qaado
faysal dari oo u warramayay wariyaha v o eda ah ee halkan maxamed cabdi xasan markanna dhaawac bay gu yaalla iyo cabdisalaad beerdilaashe
dhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa labaa dhinaci noqotee dhawac baygu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa labaa dhinaci noqotee dhimasha jooga ulaa looma dheelo dhanta looma celiyo tahi tahi lama dhegayste ruux dhimasha jooga ulaa looma dheelo dhanta looma celiyo tahi axdigii dhexdeenniyo wada dhalashadeenbeerdilacshe eebaha u naxariisteen ayaan idaacadda subaxnimo ku soo gebagabeynayaa waa anigoo sahre cabdi axmed intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haatan isma dhaafno
axdigii dhexdeenniyo wada dhalashadeenni maqalkan dhisaynaad dhiigihii ka tuurte miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska kuu dhigeen dhabta hooyo kugu qabaan miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska kuu dhigeen